بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وفد هوازن وحين كنت حجرني غزوة حنين وحن سوء أرقني قلبي هوازن إيو تقيف in laga adkaaday haniimo fara badanna muslimiinta ay ka heleen nebiguna haniimadaas uu qaybiyey qoladii mardhow soo islaamtay ee ree maka asagoo islaamka jeclaysiinayo diinta islaamka jeclaysiinayo inuu u qaybiyey ansaar markii ay ka caroodeenna nebiga calayhi salaatu wasalaam ou si dhabnimo ku jirta ula hadlay oo hadalkiisii iyo khudbadiisii qiimaha badnaydna ay ku qanceen waxaan kaloo soo marnay nebiga calayhi salaatu wasalaam muddo dhowr ah in uu sugayey dhowr iyo toban casho inay hawaasin yimaadaan ayagoo taa'ibiinah si markaas xoolahoodii iyo loogu celiyo iyo maaragtay dadka laga soo qafaasho loo celiyo laakiin ma aynan dhicin oo dibbay u dhaceen markaasaa muddadaa kadib nebigu uu qaybiyey khanaa'imkii qoladaa laga soo helay hadda meeshan oo darsigeenna uu ka bilaabanayo musanifka wuxuu noo sheegi wafdi ayaga ka socdaa hawaasin qabiilka la yidhaahdo inay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam ayagoo ka dalbayo in loo soo celiyo wixii laga qafaashay waa mar markii wixii la qaybiyey kadib ayay maaragtay imaanayaan qolada hawaasin la yidhaahdana waad ogtihiin qabiiladii waxay ka tirsan tahay xaliimatu sacdiya oo nebiyulaahi moxamed nuujisay dadkeedii waay dadkeedii qabiilkii ay xaliimu sacdiya ka tirsanayd ayay hawaasin ahaayeen markaasay nebiga u yimaadeen ayaga oo ka dalbayo in loo soo celiyo wixii laga qaatay xusuusinayana nuugmadii uu nuugay nebiyulaahi moxamed reer hawaasin nuugmada uu nuugay xaliimatu sacdiyana ay xusuusinayaan marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay oo aan arki doonno shiikhu noo sheegayaa wuxuu kaga cudur daaranayaa dadka ila socda waad u jeeddaan anigu keligay maahi ayagaana dib soo dibdhacay oo wakhtigii khaniimada la siin lahaa ka soo dibdhacay khanaa'imka loo celin lahaa ayagaa ka soo dibdhacay markaasuu wuxuu leeyahay maadaama wixii la qaybiyey laba arrimood unbaad midkood aad khiyaar u leedihiin inaad dalabtaan dadkii laydinka qafaashay oo dumarkii iyo carruurtii iyo in laydiin soo celiyo iyo inaad xoolihii codsataan laakiin labadoodaan wada codsanaynaa laydinka yeeli maayo markaase waxay dooranayaan in loo soo celiyo dadkii laga qafaashay oo rag iyo dumarba leh in loo soo celiyo ayay codsanayaan maadaamana marka nebiga uu qaybiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay markaa markii salaada duhur aan tukado noo imaada inaad muslimiintihiinna muujiya oo muslimiintii masaajkii ka istaaga waxaad muujisaan inaad muslimiin tihiin waxaad muujisaan markaa kabacdiina walaalahii dadka muslimiinta walaalahooda xagga diinka kula walaala inaad tihiin u muujiyo dadkii tusa kabacdina waxaad tidhahdaan rasuulka ilaahay waxaan ka codsanaynaa inuu walaalaheenna muslimiinta noo weydiiyo xoolaheenna inay noo soo celiyaan dadkayagii nala ka qafaasho dumarkii carruurtii wixii la jira ihi in naloo soo celiyo dadka muslimiintana waxaan ka codsanaynaa nebiyulaahi moxamed inay noo weydiiyaan inay nebigu noo soo celiyo wixiina laka qafaashay oo dadkii ah sidaa dadka ku iraahda markaa ka bacdi ay sidaas bay samaynayaan salaada markay nabigu tukaday istaagayaan saajidkii bay ka hadlayaan wixii tacliimaadkii nabiga uu siiyey ku hadli doonaan markaasaa nebigu wuxuu leeyahay aniga iyo wax alla wixii reer bani cabdilmualib xaggooda soo maray waa idiin soo celinnay markaasaa alansaaru waalmuhaajiruun ayagana waxay yidhaahdeen mar haddii nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu celiyey annagana waa celinnay odayaashii reer baadiyaha ahaa oo mar dhow dagaalka soo galay qaar ka midabaa diiday oo yidhi annaga waxaynu celin mayno markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay codsi khaasuu marka ayaga ka codsanaya wuxuu leeyahay ninkii naftiisa ay raalli ka noqoto ooy yacni inuu celiyo raalli ka ah hadda waa dariiq fiican ha ka faa'iidaysto kii kale aanan doonaynin inuu celiyana ha celiyo walaalahooda muslimiinta ha u celiyo anaa waxaan siinayaa haniimooyinka dambe ee jihaadka aanu geli doonno aan ka helno baa nin walbaaba waxaan ka siinaynaa halkii nasiib markuu hal nasiib meesha uu ka yeelan lahaa baan lix nasiib ugu daraynaa lix jeera loo labalaabaya marka qof walbaaba ha uu celiyo walaalihii wixii maadaama ay soo islaameen dadkooga ha loo celiyo odayaashii kaleo dhan waa wada celiyeen ilaa odaga layidhaha cuyaynat bni xusnin ayaa diiday oo wuxuu leeyahay amaa ana wa banu fisaarata fala ani iyo reer bani fisaare oo qabiilkaan madaxda u ahay celin mayna buu yidhi waa diidnay waxaan celinayna laba arko nabiguna ma usan khasbin salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka qisadaas ayuu maaragtay hawaasin ayuu noogu soo khatimaya oon arki doonna insha allahu tacala qisadeydii yacni ghaswatu xunayn halkaas ku soo khatimaya wafdu hawaasin hawaasin qabiilka la yidhaahdo wafdiga ay soo dirsadeen ayuu maaragtay musanifku meeshu kaga warramay wuxuu musanifku leeyahay raximah ullah wabacda an tama markii uu dhammaystirmay dabadeed tawsiicu alghanaa'imi haniimooyinka qaybintoodii la qaybiyey markay dhammaystirmatay dabadeed baa qadima waxaa yimid waxaa yimid wafdu hawaasina hawaasin qabiilka la yidhaahdo wafdigoodii iyo ergadii ay soo dirsadeen ayaa yimid weeyaan asagoo yar'asuhu ou madax u yahay wafdigaasi uhayr ibnu surad yani ninka layidhaha zuhayr ibnu surad ayaa madax isaga u ah wafdigaas bay nebiga u yimaadeen fa aslamuu way islaameen oo diinta islaamkay qaateen wabaayacuu nabigay ballan la galeen iyo bayca iyo cahdi bay la galeen calal islaami bay kula galeen islaamnimada ayay ballan kula galeen uma qaaluu markaas waxay yidhaahdeen ayagoo nebiga calayhi salaatu wasalaam isticdaaf ku samaynayo yani maaragtay qalbi jilaac qalbigiisa inuu u dabca ay doonayaan ayay waxay yidhaahdeen uma qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulkii allow inna fii man asabtum dadka aad soo qafaalateen dhexdooda waxaa ah al ummahaati hooyooyinkii baa ku jira dadkaa soo qafaalateen annaga hooyooyinkeen ayaa ka mid ah walakhawaati walaalaheen oo gabdhihii ahaa ayaa ka mid ah waxaa soo qaadateen gabdhihii nala dhashay baad soo qafaalateen waalcammaati eedooyinkeen baad soo qafaalateen waalkhaalaati habaryaraheennii baad soo qafaalateen yacani dadka aad soo wadateenba waa hooyo iyo walaal iyo eeddo iyo habaryar wey waxaad soo wadateen wahunna dumarka oo la soo qafaashana ood soo qaadateenna waxa weeyaan waa makhaazi alaqwaam dadka yacni dulligooda iyo meesha ay ka dulloobaan iyo hoogoodu waa taa wey nin habartii hooyadii la watay oo la addoonsanayo walaashii la watay yacni maaragtay waa khizyi wey waa hoog wey warka meelaha ay dadku ka dulloobaan waa halkaa wey sidaas bay yidhaahdeen markaasay abyaad tiriyeen shiikhu labadan bayd unbuu ka soo qaataye abyaad kaleeta baa la jirtay weeyaan wuxuu leeyahay yacni waxay yidhaahdeen famnun calayna rasuula allahi fii karamin fainaka almar'u narjuuhu wanantadiru umnun calaa niswatin qad kunta tardacuha id fuuka tamla'uhu min maxdiha durar hadalkaasay yidhaahdeen famnun galladayso calaynaa annaga dusheenna ku galladayso rasuul allah yaa rasuul allah rasuulkii allow nagu galladayso fii karamin deeqsinimo dhexdeed nagu galladayso oo nasiib wax iyagii waa noo soo celi maxaa yeele fa innaka adiga rasuulka allow almar'u qof baa tahay oo narjuuhu aan rajaynaynay wanantadiru aanan sugaynay baa tahay axadkii aan sugaynay oo rajada aan ka qabnay waa adige noo soo celi yacni nagu galladayso waxayna noo soo celi dadkaygii noo soo celi umnun galladayso calaa nisbatin dumar nagu galladayso qad kunta aad ahayd tardacuha mid nuuga aad ahayd haweenkaas soo wadata xaliimu sacdiya ka mid ahayd dadkeedii waa qowmkeedii aad nuugtay weeyaan id maxaa yeelay fuuka afkaaga tamla'uhu waxaa buuxisay adduraru jawaahir oo min maxdihaa haweenkaas caanahooda saafiga ah ayaad nuugtay oo aad carabkaa afkaaga ka buuxisay buu leeyihi markaad yarayd yaad yacni waxoodii saafiga ahaa caanihii saafiga ahaa oo jawhar oo kale ah maxaa jawharta xataa waa ka qiimo badan yihiin insaanka ilmaha yarkaa caanaha uu ku koro oo hooyada uu ka nuugo waa wax weyn wey waa wax aad u qiimo badan wey marka maadaama aad adiga carab afkaagii ka buuxisay afkaagii aad ka buuxisay caanahoodii saafiga ahaa nagu galladaysa dumarkaas bay leeyihiin waa hadal nebiga calayhi salaatu wasalaam qalbigiisa soo jiidanaya weeyaan wadalika arrinkaas gabaygaas abyaadda ay tiriyeenna fii jumlati abyaatin baydad yani dhexdood ayay ahayd ee inta keliya ma ahee shiikha umbaa labadaa bayd ka soo qaatay weyaan faqaala markaasuu nebiga markay intaa u jeediyeen ayuu wuxuu ku yidhi inna macii man taraw inna maciya aniga waxa ila jiro man tarawna dadkaaad arka waxaad u jeeddaan dadka aad arkaysaan labaiyo toban kun oo ciidanaba wata dadkaad aragteen baa ila jira buuri macnaheedu waxa waaye keligee go'aan ma gaari karo ma samaysan karo go'aan ma gaari karo wey dadka aragteen baa yani wax ila wadaago wey wa inna axabba alxadiidi war midka loo jacayl badan yahay ilaya aniga la iigu jacayl badan yahayna asdaquhu kiisa runta ah weeyaan warka aan aad u jeclahay waa warka runta marka waa inaan run idiin sheego waxaanan awoodi karin inaan sheego ma ah waxaan awoodi karo oo run ah ayaa aniga la ii jacayl badan yahay marka kaa un baan idiin sheegi ee fakhtaaruu doorta warkii waa maxay fakhtaaruu doorta ima asabya dadkii laydinka soo qafaalay oo rag iyo dumar iyo maaragta carruur ah doorta in laydin siiyo wa ima almaala ama xoolihii doorta labadaa u mid weyn ama xoolihii doorta ama waxaad doorataan dadkii laydinka soo qafaashay laakiin labadooda hana la siiyo laydinka yeeli maayo weyaan fa qaaluu markaase waxay yidhaahdeen maa kunnaa annagu ma ahin nacdilu kuwa la simo ma ahin bilaxsaabi sharafta sharafyaasha xasabka waxa la yidhaahdo oo sharafta ahi shay-an waxna kuwa la simaayo ma nihin yacni sharaftan ka xignaayo xoolo dooni mayno xoolo iyo dadka iyagii markii laisgarab dhigo dadkan dooranayna maxaa yeele dadkaa sharafteenna ku jirto haddii addoonsiga aan u daynana khisyigeenni iyo hooggeenni baa ku jira wey marka annaga sharaftaan dooranaynaye dumarkii noo soo celi wey dadkii noo soo celi urdud celi nebiyulaahi maxamedow ilaynaa annaga noo soo celi nisaa'anaa haweenkayagii wa abnaa'anaa inamadeennii ilmahayagii iyo dumarkeennii noo soo celi walaa natakallamu annagu ka hadli mayno fii shaatin ri walaa baciirin rati ka hadli mayno ma rabno xoolo dumarka iyo awlaadeenni noo soo celiya laakiin xoolo aan ka hadlayno ari iyo geel midna ka hadli mayno qaato waxaas weeyaan fa qaala markaasuu nebiga markay intaas ka aqbaleen ayuu wuxuu yidhi idaa sallaytu duhra salaada duhur markaan tukado faquumuu masaajidka ka istaaga muslimiinta dhexdooda ka istaaga wa adharuu muujiya oo muslimiintii u muujiya islaamakum islaamnimadiinnii inaa muslimiintihiinna dadkii u muujiya waquuluu waxaana tidhaahdaa naxnu annagu ikhwaanukum walaalihiin baan nahay fi diini diinka idinkula walaal ah walaalihiin oo muslimiinahoo diinka idinkula walaalay ayaynu nahay sidaa ku idhaahda uma quuluu haddana waxaad tidhaahdaan innaa annagu nastashficu birasuuli illaahi sal allahu calayh waali wasalam nabigeennaan shafeeco ku weydiisanayna ilalmuslimiina muslimiintii baan kaga shafaaco weydiisanayna oon leenahay nooga shafeec muslimiintii rasuulka allow say noogu soo celiyaan noo weydiiya waay waxaan codsanaynaa wey inuu noo weydiiyo inay dumarkii caruurtii noo soo celiyaan وبالمسلمين أي ونس يعني نحن نستشفع بالمسلمين مسلمين تيبان ويديسنينا وأن شفاعك ويديسنينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله إنه أي نوغ الشفاعانو يراهدان رسولك إلهيو تتكن مارتي هوازنا تتكن وعل إنه يراهدان وأي نو ويديانا واعد سنيناو marka shafaacadaas waxa weeye nabigu inuu muslimiintii u weydiiyo walaalahood in loo celiyo dumarkoodii caruurtoodii muslimiintiina inay nabiga weydiistaan oo yidhaahdaan rasuulka ilaahay ha loo celiyo sidaas dhaha buu yidhi intaas weydiiya wabilmuslimiinana muslimiintii baanu weydiisanaynaa inay noo weydiiyaan ilaa rasuulillaahi sal alla aleh wasalam rasuulka alle ay noo weydiiyaan an yarudda inuu soo celiyo rasuulka ilayna annaga uu noo soo celiyo sabyana dadkiina laka qafaashay qafaalki ina loo soo celiyo dadkiina laka qafaashay dumarkii caruurtiiya ina loo soo celiyo intaasuu nabigu faray fa facaluu way sameeyeen masjidkay ka istaageen arrintii nabiga uu yidhibay islaamnimadii bay muujisteen inay walaalahoodu xagga diinka walaalo ku yihiin bay muujiyeen kabacdina arrintaasi labada tarafba muslimiinta iyo nabigaba ay shafaaco weydiisteen in arrintaas loogu gargaara bay weydiisteen faqaala sal allahu calayh ali wasalam markii arrintii ay sameeyeen ayuu rasuulku wuxuu yidhi amaa ana aniga maa kaana maa shaygii kaana ahaada lii aniga ii ahaaday oo sabyigiinnii dadkii lasoo qafaashay ah iyo walibani cabdilmualibi ree bani cabdilmualib wixii ayagu ay heleen fa huwa lakum idinkaa iskale hawaasinu waa idiin soo celiye wy aniga intii aan milkiyo ree cabdilmualiba waa idiin soo celinnay wasa'ala annaasa nebiga marka dadkiiba weydiiyey maadaama shafaaco laga dalbay inuu dadka uga shafeeco oo weydiisto wax uu codsada laga codsaday ayuu weydiiyey wasa'ala annaasa dadkiibuu weydiiyey oo wuxuu yidhi war walaalihiin u celiya waxayna weydiisteen faqaala almuhaajiruuna walansaar muhaajiriintii ansaartii baa waxay yidhaahdeen maa kaana lanaa annaga wixii noo ahaaday oo sabyigii iyo wixii lasoo qafaashay aanu ka helnay fa huwa lirasuuli illahi sal alla alay wasalam rasuulka alleh ayaa iska leh oo ilaahay baa rasuulkiisaan u celinoo siinay marka isaga ha u celiyo wey wamtanaca waxa diiday inay celiyaan bacdu alacraabi reebaadiyihii qaar ka midihii ayaa diiday inay dadkii sabyigaa celiyaan reebaadiyihi marka wuxuu ka ishaaray saddexdaan oday kal aqrac ibni xaabisin ninka aqrac ibni xaabis la yidhaahdo iyo wacuyaynata bni xusnin cuyaynata bni xusnin ninka la yidhaahdo iyo walcabaas ibni mirdaasin saddexdaa nin buu ka ishaaray ayaa diideen inay celiyaan weeye markay diideen faqaala rasuulu ullahi sal alla alay wasalam nabigaa wuxuu yidhi isagoo odayaashaas la hadlaya reebaadiyihii man taabat nafsuhu an yarudda fasabiilu dalika wailaa falyarudda walahu bikulli fariidatin sittu faraa'ida min awali maa yafiiu allahu ilayna man taabad qofkii ay wanaagsanaato oy raalli noqoto weeye nafsuhu naftiisa ay ka raadi noqoto an yarudda inuu celiyo yacni wixii lasoo qafaashay inuu walaalihii u celiyahay fa sabiilu dalika falahu axadkaasi wuxuu leeyahay sabiilu dalika waddadaasuu leeyahy waa u celin karaa wey waa inuu u celiyo weeye waa markay naftaada raadi ku tahay wey wailaa ay in lam tarda nafsuhu in lam taib nafsuhu haddaysan naftiisa ka diib noqonin oysan raalli ka noqoninna falyarudda laba gooraba ha celiyo xataa naftaada hadday aysan raalli kahayn inaa celiso waa inuu qofku celiyaa markaa celisana walahu qofkaas celiyey oo naftihiisu aysan raadi ka ahayn waxa uu leeyahay bikulli fariidatin haniimo kasta kulligeed iyo nasiib kasta kulligii oo la soo helaahi iyo wuxuu ku leeyahay sittu faraa'ida lix nasiib lix qaybood ayuu haniimo kastaba yacni lix jeera loo labalaabi weeyaan wuxuuna ku yeelanayaa min wali maa shay kan ugu horreeyo oo yafii'u allaahu alla uu soo celin doono ilayna annaga uu noo soo celin doono oo min alkufaari uu nooga soo celin doono yacni haniimooyinka jihaadka dambe aan geli doonno hanaa'imka aan ka helno baase lix jeer loo labalaabaya qofkii asagoo naftiisa aysan raadi ka ahayn bixiyo oo dhiibo weeyaan faradda annaasu markaasay dadkii celiyeen kulluhum dhammaantood way celiyeen bitiibi anfusihim naftooda raalli ahaanshaheeda ee raadi ka tahay ayayna ku celiyeen ilaa cuyaynata bni xusnin ninkaas cuyaynata bni xusnin la yidhaahdo mooye intii kale waa ay celiyeen weyaan marka halkaan aniga ilaa buu ii qoraa dadka nuskhadaydoo kale haysto waa bimacnaa ilaa way ilaa ma aha ilaaday maarata istitnaha ahayd ilaa cuyaynata bni xusnin mooye intii kale waa ay celiyeen weyaan amaa odagaasoo ma aha wuxuu yidhi anigii reer bani fisaar oo aan kaabaqabiilka u ahay celin mayno wixii nala siiye buu yidhi waa diiday wey markii sabyigii hawaasin ay dadkii celiyeen wakasa nabiyu sal allahu calayh ali wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuu marashiyeeyey oo waa u labisay wey asabaayaa dadkii lasoo qafaashay ayuu labisiiyey wuxuu siiyey qubiyatan qubiya yani qubiya qubiya waxa weeye gogo buu siiyey wey go oo qibdi loo nisbeeyey loogu abtiriyey weyaan bimacnaa qubdiga waxaa la yidhahda alqubiyatu waxaa la yidhahdaa waa fiyaabun min kattaanin biidun riqaaqun kaanat tunsaju bimisra wahiya mansuubatun ila alqibti baa la yidhahda maadaama masr nimanka akhbaata la yidhahda qabiilka qibdiyiinta la ay degan yihiin baa loo nisbeeyaa loogu tiriya ayagaa sameeyo go masar lagu soo sameeyey go'yaashaas ayaa uu nebigu siiyey oo marasho uga dhigay wey dadkii lasoo qafaashay iyo qof walbaaba go'aas ayuu siiyey maradaas ayuu siiyey si ayagoo labis qabo oo maaragtay wanaag loo galay ay guryahooda ugu noqdaan wey wa bacda raddi sabaaya markii la celiyey dadkii lasoo qafaashay markii la celiye dabadeed lam yabqa maba harinba fii nasiibi arajuli alwaaxidi halka nin oo keliya nasiibkiisii iyo qaybtiisii oo haniimada uu ka helay maba harin ilaa baciiraani laba rati oo faqad keliya mooye aw amase ishruuna shaatan ama labaatan ri faqad oo keliya u hartay haniimadii markii awal la soo qaybiyey waan soo aragnay horaa loo qaybiyey nin walbaba xoole aad u badan buu helay marka nin walbaaba waxaa ku soo aaday laba rati ama labaatan ariya ayaa qof walbaba ku soo aaday weye maxaa yeele sabyigii waa la celiyey dumarkii iyo raggii carruurtii lasoo qafaashay dib baa loo celiyey weye marka khaswadaas oo la yidhaahdo ghaswatu xunayn halkaa ayay ku dhammaatay markuu nebigu ka soo noqonayey meesha uu haniimada ku qaybiyana waa jicraana meesha la yidhaahdo ayuuna ku qaybinayay halkaa markii uu yani sabyigii iyo uu u celiyey dadkoodii haniimadii kalena xoolihiina la qaybsaday ayuu halkaa nebiga ka cumraystay markaasuu xaramka tagoo cumraystay dabadeetana madiina uu u laabtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam cumrat ljicraana meesha jicraano la yidhaahdo uu nebigu deganaa oo haniimada uu ku qaybinayey cumradii uu ka cumraystay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu meeshan kaga warramay walammaa faraqa rasuulullahi sala allahu calayh wasalam nebiga markii uu faaruqay min qismati alghanaa'imi haniimooyinka qaybintoodii yuu axrama wuxuu xarmaday lilcumrati cumro ayuu xarmaday wahiyo cumradaasna waa cumratu ljicraana meesha jicraano la yidhahdo cumrada loo yaqaano wey ama jiciraana la yidhaahdo factamara nebigu wuu cumraystay yacni meeshaasuu ka xarmaday markaasuu xaram ka tegey dawaafkiibuu sameeyey sacyigii bayna safa walmar uu sameeyey madaxiibuu xiirtay waana xalaal noqday waa intaas weeyaan uma markuu cumradiisii dhammaystay qafala wuu laabtay nebiga raajican asagoo u noqonayo ila almadiina madiine u noqonayo fa balaqaha markaasuu wuxuu gaaray oo madiine tegey lisittin lix aw alaain ama saddex oo baqiina hareen min dilqacda bisha dilqacda la yidhahda ka haray yacni bisha dilqacdo ahayd oo saddexi ay ka dhiman tahay ama lix ay ka dhiman tahay ayuu meeshaasi uu nebigu ku laabtay yacni maaragtay madiine uu ku laabtay wey goormuuna madiine ka soo baxay tobankii bishii ramadaanuu ka soo baxay ramadaan tobankeedu ka soo baxay intaas marka wuxuu ku maqnaa fatxi maka iyo maarata xunayn ayuu nebigu ku maqnaa weeyaan ta'diibu bani tamiimin wa dukhuuluhum fi lislaami ta'diibu bani tamiimin bani tamiim qabiilka la yidhaahda edbintiisii la edbiyo iyo wa dukhuuluhum gelitaankoodii ay soo galaan fil islaami diinta islaamka ay soo galaan cunwaankaasoo noo caqiiday wey marka macnaheedu waxa weeye markuu nebigu ka soo noqday ee xunayn uu ka soo laabtay oo madiino uu u soo noqday waxaa marka la bilaabay dadkii sadaqaadka soo uruurin lahaa oo dadka sakada wixii ka soo qaadi lahaa qolooyinkii jizyada laga rabay oo gaalada ahaa jizyadii ka soo uruurin lahaa dadkaasuu marka dirdiray oo qolada meel u diray weyaan marka shiikhuu iska soo gaagaabinaya marka tan unbuu nooga sheegay qoladan bani tamiim la yidhaahdaa waxay ahayd qabaa'ilkii kale ayay waxay u diidi jireen war ha bixinina yacni jizyada laydinka raba ha dhiibinin bay dhihi jireen yaa muxamed la siinin qabaa'ilkay ku taxriidin jireen markaasaa odagii cuyaynata bni xusnin ahaa ciidan oo wato oo konton ninoo fardooley ah baa lagu daray markaasuu intuu weerar ku qaaday yo kow iyo toban qofoodna oo ragga ka soo qafaashay kow iyo labaatan dumara ka soo qafaashay soddon carruurana uu ka soo qafaashay bani tamiim markaasay markuu madiine yimid ayay waxaa ka daba timid toban nin oo madaxdii reer bani tamiima ayaa madiine yimid markaasay nebiga ka codsadeen calayhi salaatu wasalaam in loo soo celiyo yacni sabyigoodii dadka laga soo qafaashay nebigana waa u celiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal jawaa'is badan buuna soo siiyey weyaan marka waana la edbiyey edabaa loo yeelay weyaan wafi lmuxarami maadaama dilqacda uu yimid nebiga bishii dilqacda buu joogay bishii maaragtay dilxija buu joogay bishii marka muxaram oo ku xigtayba ciidankaanuu nebigu diray wey wafi lmuxarami bisha muxaram la yidhaahda dhexdeeda sanati taasicati min alhijrati nabawiya hijradii nebiga sanadkeedii sagaalaad yaa nuqilat waxaa nebiga loo soo guuriyey alahbaaru warar ayaa loo soo guuriyey ila almadiinatina loogu keenay weeyaan warar baa nebiga loo soo naqliyo loo keenay madiino loogu keenay oo muxuu yahay warkaasi bianna bani tamiim qabiilada bani tamiim la yidhaahda yuxariduuna alqabaa'ila qabaa'ilka inay ku tirtirsiinayaan ay ku boorinayaan calaa manci aljizya jizyadii laga rabay inay bixiyaan diiddadeeda la diido war ha bixinina bay leeyihin saasoo kale bay leeyihiin marka yani hadday diidaanna dagaalama wey haddii laydinla dirro iska dhixiya saasay leeyihin faarsala markaasuu ilayhim nebigu faarsala wuxuu diray ilayhim ay ilaa bani tamiim reer bani tamiim buu wuxuu u diray rasuulullahi sal alla alay wasalam rasuulka alle ayaa wuxuu diray hamsiina faarisan konton fardooley ahoo ciidana ayuu diray konton qof oo fardo saaran ayuu diray fardooley biqiyaadati cuyaynata bni xusnin ninka la yidhahdo cuyaynata bni xusnin yacni madaxtinimadiisii alfisaariyi reer bani fisaar ahaa qabiilada bani fisaar la yidhaha ku abtirsanayay ayaa la diray madax looga dhigay markuu meeshii tegey fahajama calayhim bani tamiim ayuu weerar ku qaaday fi saxraa'i dhulkii bannaanka ahaayee ay degganaayeen yuu weerar ku qaaday fa asara minhum wuxuu ka soo qafaashay axada cashara rajula kow iyo toban nin iyo wa ixdaa wa cishriina imra'a kow iyo labaatan dumara ayuu ka soo qafaashay iyo wa alaaiina sabiya iyo soddon ilma yaryar ah ayuu soo qafaashay weeye wa jaa'a bihim wuxuuna la yimid dadka uu soo qafaashay ila almadiinati madiinuu la yimid isagoo ciidankii ka adkaaday dadkaanna ka soo qafaashay ayuu madiine la yimid oo nebiga u keenay markuu nebiga u keenay fa jaaa cashratu min ru'asaa'ihi fa jaaa nebiga waxa u yimid oo madiine ugu yimid casharatun toban oo min ru'asaa'ihim min ru'asaa'i bani tamiim bani tamiim madaxdoodii duqowdoodii ah ayaa nebiga ugu yimid markaasay waraqabuu waxay jeclaadeen fi lmubaahaati yacni almubaahaat hadda waxaa loo jeeda almufaahara gabay iyo khudbo inay dadka ugu faanaan muslimiinta waxay leeyihin dadkii annaga gabyaaga ahaa baanu nahay dadkii khutabada ahaa iyo fasaxada ahaa oo aftahaniinta ahaa baanu nahay marka waxay leeyihiin bay rabaan inay muslimiintu usoo bandhigaan markay intaas ay codsadeen yaa saxaabada u jawaabay khatiibkoodii kii fasaaxada badnaa ee aftahanka markuu khudbo jeediyey yaa saxaabadana nebigu wuxuu amray taabit ibni qays ibni shammaas inuu la hadlo oo yidhaahdo adigana waa adaa khatiibu lmuslimiin u jawaab markaasuu khudbadiisa khudbo ka baliiqsan ka balaaqa badan buu akhriyey taabit markaasaa shaacirkoodii oo la yidhaahdo zibirqaan ayaa isagana istaaga bani tamiim markaasuu gabay yani maaragtay oo aad u tiriyey markaasaa nebigu wuxuu amray xasaan ibnu haabit oo shaacirkii muslimiinta asna inuu u jawaabo markaasuu asna gabay ugu jawaabay markuu arkeen wayba hoggaansameenba waxay yidhaahdeen bas weeye yani waxa weeyaan muslimiintii khadiibkoodiina waa naga khudbad badan yihiin oo waa naga khudbooyinkoodabaa naga baliirsan xagga shicirkana waa nooga sarreeyaan markaas isdhiibeen weeyaan tiibuu marka musanifka noo sheegi fa jaa'a waxaa yimid casharatun toban oo min ru'asaa'ihim madaxdoodii ka mida waraqabuu waxay jeclaadeen fi lmubaahaati yacni faan oo gabay iyo khudba layskugu faano ayayna ay maaragtay ay jeclaadeen ay muslimiintii ka talbeen fakhataba marka waxaa khudbo akhriyey khatiibuhum ninkoodii khatiibka ahaaye fasaaxada badnaa oo ahaa cutaarid ibnu xaajibin ninka cutaarid ibnu xaajib la yidhahdo bani tamiim ka tirsan oo aftahan ka ihi ayaa khudbeeyey markuu khudbadii dhammaystay fa ajaabahu waxaa u jawaabay biamri nabiyi sal alla alay wasalam wey nabiga amarkiisa oon ugu jawaabay haabit ibnu qaysin saxaabiga haabit ibnu qays la yidhaahdo oo khatiibulmuslimiina ayaa u jawaabay weeyaan uma anshada shaaciruhum ninkoodii reer bani tamiim gabyaaga ahaa ayaa gabyey oo magaciisa la yidhaahdaa azibirqaan yani waxaa la yidhaahdaa zibriqaan ninka la yidhaahdo ibnu badrin zibriqaan ibnu badrin ninka la yidhaahdaa ayaa gabay tiriyey kolkuu gabaygiisii dhammaystay fa ajaabahu waxaa u jawaabay asagana amrid oo nebigu amray xasaan ibnu haabitin xasaan ibnu haabit oo shaacirkii muslimiinta ah gabyaagii ah ayaa u jawaabay weeye kolkaasi faactarafuu waxay qirteen bifadli khatiibi lislaami ninka muslimiinta kan khudbada u akhriyo aftahankooda ihi fadliga iyo dheeraadka uu leeyahu asaguu ka khudbo badan yahay ayay ictiraafeen oo haabit ibn qays ah iyo wa shaacirihi yani shaacir alislaami diinta islaamka ninka u gabyo oo xasaan ibnu haabit ahna waa ay ictiraafeen fadligiisa niman khudbada iyo shicirka iyo gabaygaba aad ugu sarreeya inay yihiin ayay garteen weeye ilaa mid ayaga ka mida uu yidhaahdo khatiibuhu akhtab min khatiibina yani kiisa khudbada akhriyaahi waa ka khudba akhris badan yahay waana ka wanaagsan yahay ka ayagii wa shaaciruhu ashcar min shaacirina kay gabyaagana waa ka shicir badan yahay kaayagii saasoo kale inay yidhaahdaan kolkaasay fa aslamuu way islaameen diinta islaamkay qaateen markay islaameenna faradda calayhim rasuulka wuxuu u celiyey rasuululahi sal alay wasalam rasuulka allah wuxuu u celiyey sabaayaahum dadka laga soo qafaashay ayuu u celiyey wa axsana wuuna hagaajiyey nebiga jaa'izatahum abaalmarintooda wax wanaagsanna waa ugu dara waa siiyey maadaama ay dadka inta laga reebay islaam ay ahayd diinta inay qaataan oo muslimiin ay noqdeen abaalmarin badana jaa'izow siiye nebiga oo ku abaalmariyey weeyaan hadmu qalas bani tayi wa islaamu cadiy bni xaatim hadda anagu meeshan wuxuu noo dhigaya fuls buu qoraya fals laakiin raxiiq lmakhtuumka markaa akhrisid wuxuu qoraya qalas buu qoraya marka taasaad moodda asal ah inuu ka soo guuriyo marka qalas in la yidhaahdo waa ismu sanamin sanam oo ay yani qabiilada tayi la yidhaahda ay lahayd wey marka dumintii qalas yani maaragtay qalas midsanamka la yidhaahda dumintiisii oo bani tayi qabiilatu tayi la yidhaahdaahi ay lahayd iyo wa islaamu cadiy bni xaatimin cadiy bni xaatim ninka la yidhaahdo islaamidiisa uu soo islaamay ayuu cunwaankan u dhigay cadiyina waxaa dhalay xaatim utaa'i ninka la yidhahdo macruufka carabta dhexdeeda ka ahaa nin aad saaxibulkaram oho deeqsiya ayaa xaatim utaa'i la dhihi jiray marka ninkaas oo jaahiligii ah ayaa dhalay xaatim isagana sidoo kale aabbihiisoo kale buu noqday nin deeqsi buu ahaa ilaa ay yidhaahdaan biabihi iqtadaa cadiyun fi lkarami waman yushaabihi abahu famaa dalam deeqsinimada aabbihii buu ku shaabahay bay yidhaahdeen biabihi iqtadaa aabbihii buu ku dayday cadiyun ninka cadiyi la yidhaahdo fi lkarami xagga deeqsinimada waman yushaabihi abahu famaa dalam qofka aabbihii u ekaadana dulmi maba samaynba wuxuu aabbihii samayn jiray haddaa samaysa wax dulmiya lama aadan imaanin buu leeyahay marka halkaasay dha cadiy ibni xaatim waa ninkaas isagana oo ninkaas saaxibulkaramka uu dhalay wey wa fii shahri rabiici alaakhiri raxiiqul maktuumka meesha hadda rabiicul aakhir uu noo dhigay rabiicul awwal uu ka dhiga isaga laakiin sanada waa iska sanadkii sagaalaad weeyaan وفي شهر ربيع الآخر أما الربيع الآخر هل نقطة أما الربيع الأول ولا بلاد اسكو حكتة أمويان سنة التاسعة من الهجرة سنة كيسة قالات هجرة الذي يعني مارت كمدها وقتقاس بشاس يو أرسل وحودر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحودر علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب ودري في مئة وخمسين رجلا يعني وحو الله دري في مئة وخمسين بقلي كنتم رجلا أو نين أهبو دري وحونا كدري على مئة بعير على مئة بعير يعني بقلرة إيه وخمسين فرسا كنتم فرس يعني بقلي كنتم كاس عيدا كأهو علي مدحض الله قد لقي بقل أور بيوتان وقيلي ساريه kontanna waa fardoole iyo fardaa la saaray marka dad lugleeyaba kuma jiraan gaadiid bay wataan intoodaba weyan maxaa loo diray dadkaasi lihadmi sanami bani tayi sanamka qabiilada tayi la yidhaahda ay leedaho xaatim oo ka dhashay sanamkooda dumintiisa la dumiyo ayaa loo diray almacruufi lagu yaqaano bilqalasi qalas loo yaqaano وكان مع علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب مركو نبي ديري وحا اوتي او معيسا اها رايه علن سوداء مدو اي ولواء علن ابيض عد marka horaan uga soo hadalnay sawaadkan يعني رايه سوداء marka la leeyahay sawaad khalis inaysan ahayn laakiin markii kor looga jeedo sawaad bay waqtaha waa madowdahay laakiin midabaa ku jiro midabay leedahay wiil hore wata uga soo hadalnay wiil iyo walwaan abyad iyo calan cad asagoo wato labada calan buu la diray wiil fashanna algharata fashanna wuxuu ku qaaday qoomkii algharata duulimaad buu ku qaaday weerar waa ku duulay wuu weeraray ala mahallati حاتم الطائي حاتم الطائي odagii ahaa oo qabiilkaas odagoodii ahaa meeshii uu deganaa ayuu weerar ku qaaday cali ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu حاتم الطائي المعروف lagu yaqiinay bil juudi wal karami bil juudi deeqsinimada iyo wal waxbixinta iyo wal karami yaani deeqsinimada lagu yaqiinay al juud wal karam waa iska deeqsinimadii uu weeyaan ayaa ninkii lagu yiqiino caanka ku ahaa meeshiisii buu cali weeraray meeshuu deganaa ciidankiisii qabiilada ay deganayd ayuu weerar ku qaaday fa asaaba markaas wuxuu ka helay oo ka soo qaatay nacaman xoolo buu ka soo qaatay wa shaa'an ari buu ka soo qaatay wa sabyan dad la soo qafaashay intaba waa uu ka soo qaatay weeyaan wa fiiha waxaa sabyigaa dadka la soo qafaashay dhexdooda ihi safaanatu bintu xaatim aa'i xaatim aa'i gabar ou dhalay oo safaano la yidhaahdo ayaa ka mid ah dadka la soo qafaashay weeyaan marka odagaas gabadha deeqsiga ahay ee magaaladaas loonis maxallada meeshaas mas-uulka ka ahaa gabadhiisii baa ku jirta dadka la soo qafaalay weeyaan falammaa jaa'uu markay la yimaadeen cali iyo ciidankii bihaa gabadhaas markay la yimaadeen ila almadiinati madiine markay la yimaadeen oo intay qafaalkii ay madiine keeneen manna calayha waxaa sii daayey oo galladaystay rasuulullahi sal alla calih wasalam gabadhaas safaana la yiraahdaa nabigu iska sii daayay waa xureeyo fa atlaqaha wuu xureeyo waa sii daayay bigeyri fidyatin ayadoo aan badel laga qaadanin furasho oo isfuratay ayadoo laga qaadanin wa akramaha nabiga wuuna karaameeyo wuu qiimeeyey wa actaaha araaxilata wuxuuna siiyey gaadiid oy dhulkeeda ku tagtana waa uu saaray yani ratibuu saaray ilaa ay meesheeda ku tagto ayuu siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaa la yidhaahdaa markii gabadhaa la soo qafaalay ayay oo nebiga loo geeyey yay nebiga istictaaf ka raasatay aaday maarata qalbigiisa ayay inay soo dumto isku dayday waxay tiri rasuulka ilaahayow haaba alwaafidu ninkii waafidka ii ahaa waa maqnaaday wanqataca alwaladu caruur dambana ma dhalaayo waan duqoobay yani habar ma dhashaa baan noqday wa ana cajuuzun kabiiratun maa bii min khidma duq waa yeela baan ahayoo cajuuso ahoo aanan dad u shaqayn karin haddii hadda addoon la iga dhigto ma shaqayn karo qof shaqayn kartaahay ma ihi markaasay tihi famunna calaya manna allaahu calayk aniga iska kaydaabay tiri galladayso ilaahay kugu galladayste calaa kulli xaalin nebiga calayhi salaatu wasalaam markay intaas saddex maalmood ay ku celcelisay nebiga waa sii daayey markuu sii daayeyna ninkii ag joogay oo cali oo kaleeto ah wuxuu ku yidhi gaadiid nasaaro meesheedu u celi buu yidhi marka sidaasaa gabadhaas loo celiye weyan markii meeshii ay tagtay ay magaaladeedii aaday oo la celiyey ayay waxay ka daba tagtay cadiy ibni xaatim oo walaalkeed ahaa waa u baxsada markii ciidankan cali uu la yimid halkaa iyo shaamba u cararay marka nasraanina wuu ahaa oo nin nasraani iyo diinta nasaarada qaatay buu ahaa cadiy ibni xaatim markuu cararay bay walaalkeed ka daba tagtay marka markaasay nebiga uga sheekaysay ficilka uu ku sameeyey wanaaggii waxayna soo amartay inuu inta soo noqdo nebiga uu tago calayhi salaatu wasalaam ayay amartay sidii buu asna yeelay nebigana calayhi salaatu wasalaam waxa weeye ninkaasi markuu u yimidba waa uu islaamay cadiy ibni xaatimna gabadha marka shafaacadaasay samaysay wanaaggii loo galay ayay ayadana intaa ku samaysay weyaan fadahabad waxay aadday gabadhii oo safaano ahayd ila shaami shaam bay aaday wa kaana shaam waxaa ahaa wa kaana wuxuu ahaa akhuuha walaalkeedii oo cadiy bnu xaatimin ah cadiy bnu xaatim ah ayaa wuxuu ahaa qad haraba mid cararay ilayha ila shaami shaam mid u cararay buu ahaa weeyaan markii ciidankaa meesha yimid buu halkaa u baxsaday faqaalat lahu markay u tagtayba waxay ku tidhi can rasuulillaahi sal alla alay wasalam nebiga iyadoo ka warramayso ayay waxay walaalkeed ku tidhi laqad facala ficlatan maa kaana abuuka yafcaluhaa i'tihi raaqiban aw raahiban laqad facala muxamed wuxuu sameeyey ficlatan yani wax wanaagsan oo fal wanaagsan buu sameeyey ficilkaasoo maa kaana uusan ahayn abuuka aabbaha oo xaatimu taa'i ah yafcaluha mid sameeye uunan ahayn karamnimada iyo deeqsinimada maxamedaa ka deeqsisanaa bay leedahay oo ka wanaag badnaa aabbaha xaatimu taa'i markaasay tiri iitihii u tag muxamed raaqiban adigoo wax doonayo ow amase raahiban adoo cabsanayo oo baqayo labadaba tag ama islaamnimo adoo doonayo adoo baqayo labadaba u tag bay tiri marna ha ka lexleexanin aad weya warkiibuu marka qaatay fa jaaa wuu yimid oo nebigu u tegey cadiy bnu xaatima nebiga u yimid biqayri amaanin waxa weeye isagoo aan ammaan la siin oo aanan ammaan haysanin walaa kitaabin cahdi iyo ballanna aanan haysanin kitaab loo qoray warqad loo qorayoo ammaan ay ku jiro oysan haysanin ayuu madiino iska soo galay weya falama kallama markii uu hadlay oo nebigu hor yimid moogtahay falama kallama rasuululahi sal alay wasalam rasuulka alla markuu hadlay oo diinkii uu sharxay war maxaa la carartay ma tawxiidka laa ilaha illa allah baad ka carartay kalimaad aad u qiimo badan markuu nebigu u sharxay oo nebigu uu hadlay ayuu aslama makaanahu meeshiisuu ku islaamay isla waqtigiiba waa uu islaamayo diinkiibuu qaatay weya wabaynamaa huwa wa baynaa waqtigii huwa cadiy bni xaatim cinda rasuuli illahi sal alay wasalam rasuulka alla agtiisa uu ahaa jaaa rajulun nin baa yimid yashkuu ka sheeganayo ilayhi nebiga u sheeganayo alfaaqata faqri ka sheeganayo nin le rasuulka ilaahay dadkii gaajo iyo faqri iyo dhib baana haysto odhanayo cadiy bni xaatimna nebigu ag fadhiya ayaa ninkaasaa yimid oo nebiga dhibaatadaa u sheegtay uma jaaa waxaa kaloo yimid aakharuun nin kale baa yimid oo yashku asna sheeganayo qadca sabiili jidgooyo ka sheeganayo iyo ammaandarro meel kaleu ka yimid wala meel heblo ammaandarraa ka jirta oo waa ujeedaa jidkii waa mari la'na nusuus iyo maaragtay qutaacu turuq ayaa waddooyinkii haysta buu yidhi laba arrimood bay marka dadkaasi sheegteen cadiy bni xaatimna wuu dhegaysanaya faqri iyo dhibaato way sheegteen iyo maaragtay abaar iyo gaajo jirtaa way sheegteen waxay kaloo sheegteen amni darro oo jidgooyo ay jirto labadiibu marka maadaama rasuul ilaahay uu yahay ouna ilaahay maarata waxyaalo badan uu taalac siiyo nabilaahi muxamed ayuu cadiy ibni xaatim uu ku halqabsanaya in fakhriguna uu muslimiinta ka tegi doono oo kisra iyo kunuustooda la furan doono markaasaa muslimiinta ay dhici doontaa inuu qofka jeebkiisa markuu inta gacanta geliyo ou gacanta sacabkiiyo buuxo oo dahaba ama fida intuu jeebka ka soo bixiyo waryaa iga qaatoon siiyaayey inta yidhaahdo la waayo cid ka qaadata la waayo oo nin walbaba uu deeqtoon yahay inay muslimiintu halka gaari doonaan oo faqriga laga bixi doono iyo in ammaan la heli doono oo gabadha hadday magaalada xiira la yidhaahdo oo ciraaq ku taallo najif iyo meesha la yidhahdo kuufa dhexdeeda magaalo ku taallo ciraaqa intay ka soo xajiso ayadoo aanan raaxiladeedii wato cid ay ka baqayso aynan jirin intay yani xajiso ama cumraysato ay ku laabato gurigeeda iyadan ammaankana ilaahay saasuu gaarsiin doonaa dadka muslimiinta buuli labadiiba marka waa u bishaareeyey laakiin cadiy ibni xaatim labada arrimoodba intuu joogay bay dhacday intuu joogay ayaa ilaahay tusay subxaana wa tacaala tiiba marka sheikhu noo sheegi faqaala marka nebiga wuxuu yidhi yaa cadiyu cadiy ibni xaatimow hal ra'ayta alxiira magaalada xiira la yidhahdaa weligaa ma aragta waa magaalo ciraaq ku taallo oo najif iyo kuufo u dhaxaysa weeyaan ma aragta weligaa fala in taalat bika xayaatun fala in taalat hadday dheeraato bika adiga xayaatun noloshaadu ay raagto wey noloshaada hadday raagto oo ilahay cumri dheer ku siiyo falatarayanna waad arki ood arki addaciinata gabadhii tarxalu ayadoo ka soo raranayso ka soo safrayso min alxiirati magaalada xiiro la yidhaahdo xataa tatuufa bilkacba ilaa kacbada ay dawaafto laa takhaafu ayadoonan ka baqaynin axadan cidna aanan ka baqaynin ila allaha alla mooye axad kale ay ka baqayso aanan jirin ammaanka ilaahay ay hadda dadkan ka sheeganayaan jidgooyada waa tirtirmi doontaa bifadlillaahi uma juhuudda nabiyilaahi muxamed ayay ku tirtirmi doontaa iyo muslimiintu ay leeyihiin markaasaa waddooyinku ammaan noqon doonaan taas waa mid weeyaan wuxuu kaluu yidhi wala in taalat bika cadiy ibni xaatimow hadday kuu raagto ay kula dheeraato xayaatu nolol noloshaadu ay raagto latuftaxanna waa la furi oo la furi waa la furan kunuusu kisraa ninka kisra la yidhaahda oo maaragtay dadka farisiyiinta boqorkoodii ah kunuustiisii iyo kansiyaashii iyo xoolihii ou lahaa muslimiinta furan doonaan oo gacanta muslimiintaay soo geli doonaan wala in taalat hadday dheeraato bika adiga xayaatu nolosha ay kuu dheeraato cumrigaadu kuu raago latarayanna waad arkiyood arki alrajula ninkii qofka muslimka ahi oo yukhriju bixinayo mila kafihii gacantiisa muggeeda oo min dahabin dahab ah ow fidatin ama qalinah ou bixinayo oo yatlubu asagoo raadinayo man yaqbaluhu man yaqbaluhu cid ka aqbasho ka qaadata raadinayo falaa yajidu mana uu helayo axadan qof oo yaqbaluhu minhu isaga ka aqbalo ka aqbala ma uu heli doono wey cid ka aqbalaysaana ma heli doono yacni inay dadku deeqtoomi doonaan oo qof walbaaba uusan waxba cid kale uga baahnayn inay gaari doonaan buu markaasuu shiikhu wuxuu yidhi waqad ra'aa cadiyun cadiy bni xaatim wou arkay khuruuja daciina gabadhii xiira inta ka soo safarto safraysay oo inta beled yani kacbada tagto soo dawaafta noqonaysay ayadoon cidna ka baqaynin wuu arkay oo ammaankii wuu gaaray muslimiinta inay ammaan heleen wuxuu kaloo arkay yacni waxadara wuxuu goodjoog ahaayoo ka qayb galay fii fatxi kunuusi kisra kisra ninka la yidhahda faris boqorkoodii ah kunuustiisii boqortooyadiisii markay muslimiintu furanayeen goobjoog buu ahaa weeyaan wou gaaray cumrigii baa ilaahay u raajiyey ilaa uu gaaro weeyaan haadaani alxaaditaani labadan dhacdo aan ka soo sheekaynay oo waa kuwee ta'diibu bani tamiimi bani tamiim edbintoodii la edbiyey iyo wahadmu qalasu tayi nimanka reer tayi sanamkoodii qalas la dhihi jiray dumintiisii la dumiyey labadaasi min ahami maa shaykan ugu muhiimsan ayay ka mid yihiin waqaca dhacay bacda fatxi makka maka markii la furtay dabadeed waxyaalaha dhacay dhacdooyinka dhacay kuwa ugu muhiimsana ayay ka mid ahaayeen waaswati xunayn wa bacda ghaswati xunayn xunayn markii lagu duulay dabadeed duulimaadkaas kadib wixii dhacay kuwa ugu muhiimsan labadan arrimood bay ahaayeen wey marka macnaheedu kuwo kaloo yaryar baa jireen laakiin sheikhu waa iskaga gaabsado waa ka tegey weyan waqad waqaca waxaa dhacay athnaa'a dalika wakhtigaas dhexdeeda waxaa dhacday bacdu alaxdaai dhacdooyin qaarkood ayaa dhacay alafiifati ay alkhafiifa oo fudud alukhra oo kale yani waxyaalaha yaryarahoo kalena waa ay dhaceen laakiin sheegistooda wax weyn ma ahayn uu leeyahy labadaana ugu muhiimsanayd weeyaan walaakinase alsiraaca dagaalkii iyo legdankii alqaa'ima taagnaa bayna almuslimiina waalwaaniyiina muslimiinta iyo dadka mushrikiinta dhexdooda dagaalkii jiray kaana wuxuu ahaaday qad intahaa mid dhammaaday bacda alfatxi fatxi maka gadaasheeda mid dhammaaday buu ahaa biifatin caama yani sifatin caama buu ah guud ahaan mid dhammaaday buu ahaa weeyaan waa dhammaaday wey maxaa yeelay dadka caraboo dhan iyo mushrikiintii nabi maxamed iyo qoomkiisa isku fiirsanayay maalintii qoraysh laga adkaaday shiikhu wuu noo keeni doonaa caraboo dhan way wada islaami doontaa diinka islaamka wufuud bay soo wada dirsan doonaan weeyaan marka mushrikiinta iyo muslimiinta dagaalkii ka dhaxeeyey muslimiinta iyo mushrikiinta dagaalkiisii dagaalkii dhexdooda ahaa waa dhammaaday mar haddii maka la furtay weeyaan maxaa haray marka waxaa haray qolo cusubbaa imaanayso nasaaradii yaa hadda bilaabanayso wataniyiintii markii laga adkaaday nasaaradii baa bilaaban doontou leeyahy wa kaana almuslimuuna muslimiintii waxay ahaayeen markii shirkigii ahlu shirkiga dagaalkiisii ou dhammaaday yastariixuuna kuwa ka raaxaysto oo ka istareexo min tacabi alxuruubi xuruubta dagaallada daalkoodii way ka nasteen iyo wa canaa'iha dhibteedii dagaalka dhibka ou lahaa kuwa ka nasta bay noqdeen mar haddii maka la furtay mushrikiinta carabta ay la dirirayeen dagaaladoodii way ka nasteen muslimiintii walaakinse alladii kii istajadda cusboonaaday oo hadda wax cusub noqday qabla alfatxi intaan maka la furan ka hor biqaliilin wax yar ka hor waxaa soo cusboonaaday huwa midkaasi wuxuu ahaa kan soo cusboonaaday ittijaahu alquwaati ciidamadii ujahaysigoodii ay u soo jahaysteen ciidamadii annasraaniyati nasaarada ahaayee saliibiyiinta ahaa almutamarkisati saldhigana oo u ahaa fi shaami shaam markaska oo u ahaayee degana waa ruumaankii wey qoladaas oo u soo jeesatoo soo aaday naxwa almuslimiin muslimiinta xaggoodii jihadoodii ay u soo jeesteen markii nebiga mushrikiinta uu ka adkaaday intuusan maka furan ka hor waad ogtihiin aswat waxaan soo marnay mu'ta ayaanu soo marnay aswatu mu'taan soo marnay in dagaal uu dhex maray ruumaanka iyo muslimiintii marka arintaasaa marka soo korortay oo soo cusboonaatay markii mushrikiintii laga adkaaday oo dagaalkoodii dhammaaday buu leeyihi gaaladii marka nasaaradiibaa muslimiinta ku soo jeesatay wey waladii kii kaana ahaa min nataa'ijiha arintaas natiijadeedu ay ahayd soo jeesiga natiijadiisu ay ahayd macrakatu mu'ta dagaalkii mu'ta ahaa oo zayd ibni xaaria madaxda ka ahaa jacfar ibni abi aalib oo ku xigay cabdulaahi ibni rawaaxa marka kadibna khaalid ou maarata muslimiintii soo badbaadiyey ciidankaas ayaa waxay ahayd buu leeyahay nataa'ijkii ka yimid soo jeesigoodii muslimiinta ay soo aadeen nasaarada natiijadeeda taasay ahayd buu leeyahy taas waa midda koobaad wey wa kaanat haadihi alquwaatu ciidamadaas oo ruumaanka ah oo nasaarada ihi waxay ahaayeen mutakadrisatan mid kibirtay bay ahayd jiddan aad iyo aad mid u kibirtay bay ahayd maxayna ku kibirtay liajli intisaaraatiha almutawaasilati didda alfurusi liajli intisaaraatiha guusheedii ay ka guulaysanaysa darteed guushii almutawaasilati xiriir ka ahayd oy ka guulaysanaysay didda alfursi furs nimanka la yidhaahdo oo farisiyiintii ay la dagaalamayeen guushii badnayd ay ka heleen daraaddeed bayna la qooqeen oy la kibreen weeyaan ruumaanka markuu adkaaday oo farisiyiintii oo ayagaba imbaratoriyo weyn ahayd ay ka guulaysteen ayay marka kibir bilaabeen weeyaan kolkaasay fafataxat quwaadkii ciidankii ciidamadii ruumaankaa waxay fureen baaba alliqaa'i kulan baabkii addaamii oo dhiiggu ka daadanayo baynahaa ayaga iyo bayna almuslimiina ciidamada nasaarada iyo muslimiinta kulan ou dhiig ku daato ayay dhexdeedairiddeeday fureen weye in la diriro oo muslimiinta la dagaalamaan bay fureen arrinteedii weye kaana markaa wuxuu ahaa min nataa'ijihi dagaalkaas yacni natiijadii ka soo xasishay ayaa waxay idhi murtidiisii waxaad ka soo baxay ghaswatu tabuuk tabuuka meesha la yidhaahdo dagaalkeedii duulimaadkeeda oo nabi maxamed ou aado fii xayaati nabiyi sal allahu calay wasalam nabiyulaahi maxamed noloshiisii dhexdeedii tabuuka ou aado uma waxaa natiijadeedii ka mid ahaa futuux shaam shaam in la furto muslimiintu furtaan fii zaman khulafaa raashidiin khulafaa raashidiinka Abu Bakar iyo Umar iyo waqtigoodii iyo Uthmaan iyo Ali iyo in dhulka la furto baa natiijadeedii noqotay weyn in laga adkaado Roomaankiina oo muslimiintu ay furtaan ayay noqotay weyn marka intaan yartaa musanifka wuxuu u sameeyay waa muqaddima oo muqaddimo uga dhigay qasatu tabukada oo noo soo wado uu muqaddimo uga dhigi weeyaan qasatu tabuka tabuka meesha la yiraahdo duulimaadkeedii oo musanifku ka warramay tabuk yaani bishii rajab ayay dhacday sanadkii sagaalaad bishii rajab ayay dhexdeeda dhacday weeyaan waxayna tabuka ku taallaa dhanka yani waxaa la yidhahdaa shimaalu lxijaaz xijaaz waqooyigeeda ayay jirtaa oo dhankaas yani dimashqa iyo ayay xalka madiine markii laga tago dimashqa iyo suuriya xalkeedaas ayay jirtaa dhankaasay tabuuka ku taallaa weeyaan kaana limacrakati mu'ta dagaalkii mu'ta oon soo marnay waxay ahayd sumcatun sumcad oo sayi'atun xun sumcad darro ayay lirruumaani ruumaankii u ahayd see sumcad darro ugu ahayd laba boqol oo kun oo ciidana oo boqol kun ay ruumaan yihiin boqolna carabta nasaarada ay tahay laba boqoloo kun yaa waxaa ka hor timid saddex kun oo keliya soo marnay saddex kunoo muslimiinta ah ayaa ka hor yimid wamaca daalika wax guulay ka keeneen lama arko ilaa markii dambe muslimiintu ay insaxaabaan muddana ay hortaagnaayeen marka dowladan oo boqortooyo ahayd oo boqortooyadii weyneed oo farisiyiinta la dhihi jiray dumisay yaa dad reebaadiya ah oo acraab ah oo caraba oo saddex kun ah iyay mari waayeen ay dhaqaajin waayeen waa sumcadarra wey marka sumcad xumaa ku dhacday halkaasuu leeyahay arrintaas sumcad xumaa ka soo gaartay iyo waquwaatihim ciidamadoodina sumcad darra ka soo gaartay wey sumcad xun ayaa ka soo gaartay faqad kaana wuxuu ahaa ghaswadaa dagaalkaas oo mu'ta ah linajaaxi lmuslimiina muslimiinta guushoodii ay guulaysteen bay ahayd wa hum ayaguna muslimiintu markaas cadadkoodu uu ahaa alaaatu aalaafin faqad saddex kun oo keliya ayuu cadadkooduna ahaa maxay marka guul ugu ahay fii radci miatay alfin laba boqol oo kun celintoodii la celiyo oo min quwaati ruumaan ruumaanka ciidankoodii oo la celiyo laba boqoloo kun ay saddexdaas kun ay celiso yaa wuxuu ahaa aharun raad oo baaliqun xeel dheer ayaa wuxuu ku sugnaaday fii nufuusi alqabaa'il alcarabiya carabta qabaa'ilkoodii naftoodii raag bay arrintaas ku reebtay carabtii almujaawirati bishaami shaam dariska la ahayd almujaawirati lishaami shaam dariska la ahayd bay naftoodii ay ku reebtay raad way raadaysay way saamaysay weeyaan maxaa yeele carabta shaam degan roomaankaay haysan jiray saa darteeda marka ay nasaaro intooda badan u noqdeen waxay u arki jireen dad lala dagaalami karaa inayan ahayn dowlad loo babac dhigi karaa inaynan ahayn saa darteed bay addoommo u ahaayeen ayagu jizyada ay ka qaadan jireen oo ciidan u ahaayeen laakiin markay arkeen maxamed iyo saddex kunoo ciidan uu nabi maxamed soo diray inay laba boqoloo kun ay mari waayeen waxay yidhi alla ilaha illa wax annagaaba u malaynayn wax weyn maba ahayn marka ayadii lafteeda dowladdoodiiba waxay la noqotayba ruumaankiiba inays waxba ahayn waakhadad markaas waxay guda gashay haadihi alqabaa'ilu qabaa'ilkanoo carabta ahoo shaam dariska la ihi ayaa waxay guda galeen tatatallacu inay eegayso ila alistiqlaali xuroobid ay ka xurowdo nimankan maaragtay ruumaanka ay ka xuroobaan bay boqolo walbaba damacday markii la arko dee dowladda inay tabar yar tahay qolo walbaba waxay rabtaa inay mustaqil ka noqoto ka xurowdo addoonsigoodii iyo taxta qabdatin ay ka baxaan ayay tamaniyeen markaasi weeye taasay jeclaaneen markii carabtii inay raadinayaan istiqlaal iyo inay xuruubaan oo madax bannaanaadaan ay raadinayaan yaa marka ruumaankii dowladdiisii ra'yi bay go'aan bay gaareen go'aanku waa maxay aan tusno maxamed iyo ragga la jiro yacni inaysan waxba ahayn inaan tusno waa inaan ku duulnaa oo aan madiine inta ugu tagno aan soo baabi'inno ayay quwaadkii ruumaankii marka goosta si carabtan barrinta ay u baqdo oo weli addoonsiga ay ugu sii dhex jiraan kale taasay marka go'aansadeen fara'a ruumaanu ruumaankii waxay goosteen oo waxay ra'yiyeeyeen oy arkeen an yaquumuu inay u kacaan oo ay u istaagaan biqaswatin xaasima dagaal wax kala saaro oo qaatica ah oo kala saaro kaasoo yaqduuna ay yani kaga takhallusayaan bihaa macrakadaas iyo dagaalka qaswadaasi cala almuslimiina muslimiinta ay kaga takhallusaan oy ku baabi'iyaan fii cuqri daarihim yani magaaladooda gudaheeda yani madiino gudaheeda baa loo jeeda inay inta ugu tagaan cuqra daarihim guryahooda dhexdooda inta ugu tagaan inay ku tirtiraan ayay romaankii goosteen daartaasoo almadiinati almunawara ah madiinadii maaragta la nuuriyey ayaa maaragtay inay inta tagaan ay nebi moxamed iyo asxaabtiisa ku tirtiraanay goosteen weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu maqlay marka ciidankaas inuu soo socdo oo isdiyaarinayaan rumaankii iyo marka isaguna ciidankiisi diyaarsaday markaasuu wuxuu goostay inuu safro oo ka hortagaba dhulkooda u aado ilaa marka tabuuka uu tago meeshaasoo madiina yani masaafo aad u dheer u jirto taqriiban wax uun sideed boqoloo kilomitr ku dhow ayay u jirtaa baa la yidhahdaa madiina ay u jirtaa halkaasuu marka nebigu tegey haswadaa marka tabuuka la yidhahda tabuuka la yidhaahdaa nebiga markuu meelo cadowga ku duulayo tawriyuu samayn jiray oo maalan hadda makoo kale markuu inuu kusoo duulo doonayay dad buu jihadii maka jihaan ahayn ayuu u diro bal halkaa soo sahmiya si dadkii munaafiqiinta iyo dadkii warka faafin lahaa iyo ay u ogaadaan inaan meel hebel loo socon iyo meel hebel loo socdo warka inuusan ka bixin laakiin khaswadan tabuuk la yidhaahdaa maadaama meel fog loo socdo ciidan aad u badanna la wajahayo wakhtiguna wakhti kulul ou yaho dadku dhib ou jiro nebigu wuu kashifa wuuna caddeeyey tabuuk baan u soconnaa rumaankeen la dagaalamaynaa buu yidhi markaasaa qof walbaba inuu isdiyaariyo ayaa maaragtay uu nebigu weydiistay weeyaan tahayu lmuslimiina muslimiinta diyaargarowgoodii liliqaa'i kulan arumaan liliqaa'i aruumaan ruumaanka inay la kulmaan ay u diyaargaroobayeen ayuu musanifka halkaa ka geliy uu noogu sheegaya wey wasamica rasuulu llahi sal alay wasalam nebiga wuxuu maqlay bitajamucihim kulankoodii ruumaanka inay kulmeen iyo waisticdaadihim diyaargarowgoodii ay u diyaar yihiin inay muslimiinta soo weeraraan kolkaasuu fastanfara nebiga wuxuu dalbay soo bixid wuxuu ka dalbay almuslimiina muslimiintibu istinfaaru ku sameeyey soo baxo buu yidhi dagaalka loo soo baxo min kulli makaanin meel kasto ay joogaan inay ka soo baxaan buu muslimiintu faray weeyaan wa aclana wuuna caddeeyey wuu iclaamiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam can jihati alghaswi jihada loo socdoo lagu duulayo yo saraaxatan si caddaana ayuu u sheegay ma uunan qarinin tawriyana ma samaynin wuxuu yidhi meel hebel baan u soconaayo tabuuka weyn muxuu u caddeeyey liyaakhuda annaasu dadku inay qaataan cuddatahum diyaargarowgoodii alkaamilata ee dhammaystirnayd inay qaataan hubkooda inay qaataan oo isdiyaariyaan id maxaa yeelay kaana zamaanu zamanka wakhtigaas la joogay wuxuu ahaa zamaana xarrin shadiidin zaman wakhti aad iyo aad kuleelkiisa uu daran yahay ayay ahayd wakhtiga la baxayay wa kaanat ishuqatu masaafada iyo meesha loo socdana waxay ahayd baciidatan mid fog bay ahayd wa kaana annaasu dadkuna waxay ahaayeen fii cusrin culays oo faqri baa hayay faqri badan wa jadbin abaar baa haysay waqad taabat oo markaas waqti waxa weeye yacnii abaar badan ay soo mareenoo hadda ay beerihii u bislaan rabaan oo har la heli doono kulaylku yaraan doono laakiin uusan weli yaraanin wey wataabat itimaaru mirihiina way geedihiina way mireeyeen oo mirihiibaa bislaaday weeyaan wadilaalu hoosna waa la helay oo kulaylki waa sii yaraanaya fa kaanuu marka dadkii waxay ahaayeen yuxibuuna kuwa jecel almuqaama fiiha madiine inay iska joogaanoo beerahoodii iyo maaragtay iska dhex fadhiistaan iyo hooskii ayay rabeen markaasuu nabiga istinfaarkaa bixiyo yidhi maye qof walba ha isdiyaariyo waxafa rasuululahi sal l wasalam nabiga wuxuu ku boorriyey oo ku tirtirsiiyey almuusiriina dadkii tanaadiinta ahaa ee xoolaha lahaa calaa tajhiizi almucsiriina kuwa mucsiriinta fuqarada ah in la diyaargareeyo oo gaadiidkii iyo zaadkii iyo wixii la siin karo in la siiyo ayagana la diyaariyo kuwa aanan waxay ku duulaan heli karaynin ayuu nebigu amray dadka xoolaha leh waa inay dadkaan xoolaha lahayn waxay ku duulaan oo zaad ay ka dhigtaan sahay ay ka dhigtaan iyo waxay gaadiid u heli karaanba waa inay siiyaan fataqadama فتقدم المسلمون مسلمينتي waxay keeneen bima ladayhi wixii agtooda aha nin walba wuxuu haystay ayuu nabiga soo agdhigay maadaama la duulayo waa loo keenay si jeeshka muslimiinta loogu qaybiyo wa awwalu man jaa wa awwalu man jaa bimaalihi qofka maalkiisii la yimid qofka ugu horeeyay oo maalkiisa la yimid wuxuu ahaa abubakar abu bakrin abu bakr siddiiq radiyallahu anhu ayaa xoolihiisa oo dhan keenay jaa wuu la yimid bikulli maalihi wuxuu xoolo lahaa hal xaba kama soo tegin waa soo qaaday nabigu soo agdhigay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wahuwa xoolaha abubakar oo watayna arbacatu aalaafi dirhamin afar kun oo dirham ayuu lahaa dirhamkan waa qalinka lacagta laga sameeye wey laycartaasaa loo jeeda ayuu haystay nabigu soo agdhigay wey faqaala sal allahu calayh waali wasalam nabiga marka wuxuu yidhi hal abqayta liahlika shaya abubakarow hal abqayta ma reebtay liahlika dadkaagii reerkaagii xaaskaagii shay-an wax ma u reebtay waxaad u baaqi yeesha ma jiraan oo xoolo aad uga soo tagtay ma jiraan faqaala markaas abubakar wuxuu yidhi abqaytu lahum allaha warasuulahu allah rasuulkiisaan u reer waxaan ka soo tagtay male gurigayga waxaan uga soo tegay male xoolihii oo dhan halkaanaan keenay buu yidhi وجاء عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب بايمي رضي الله عنه إلهي كراد النقضاء بنصف ماله أستغل سيدة أبو بكر حوله دمسه ودقادنه لما أقيبيين قيبنا عرورتي سيرارك أرابتي قارنا جهاتك أكينا بنصف ماله بوليه مال كيسا لما ميلود مال أي بربو كينا يويا وأنفق عثمان بن عفان عثمان بن عفان وحو نفقية أو ديبي رضي الله عنه إلهي كراد النقضاء كثيرا إنبضا حول آد أتربضا بوكينا يقال وحل يرهدا وحو كان عثمان عشرة آلاف دينار يعني طبعا كن أو دينار أيو كان يبالي طبعا كن دينار كان هو ذهب هو ذهب كسميسيه هو وأعطى وحو كلو بحيي ثلاثمائة بعير سدح بقل أورتنا عثمان وأوليبي بأحلاسها مع أحلاسها يعني kabadeedii ayadoo wadato yani rarkii wixii la saari lahaa o dhan ayadoo ay wadato buu keenay iyo wa aktaabiha rarkeedii wixii lagu rari lahaa yani neefka geela marka la rarayo waxa jilicsan oo jirkiisa xigoo lahoos mariyo yani axlaaska loo jeedaa kaasaa axlaaska la yidhaahdaa marka waxa jilicsan dharka jilicsan oo marka hore la saaro iyo waxa ka dambeeyo rarka oo dusha laga saara ayadoo waxeedii wadato saddexda boqol oo waxeedii wada wataan rarkeedii iyo kabadeedii ayuu wada keenay weeye waacta wuxuu kaloo dhiibay oo Uthman ibn Affan uu bixiyay 50 farasan kuntan faras oo lahaana muslimiintu nabigu u dhiibay si jihadka lagu galo way qaalu waxa kaloo la yiraahdaa إنه عثمان أعطى وحو ديبي تسعمائة بعير ماشي صدح بقل لغيري رواية قار وحيلين سقال بقل أو رتبه بحيي إيو مائة فرس ماشي كنت الفرس بحشي ليري بقل فرس نواء ديبي بالإلهة وقد قال فيه يعني وحو يري فيه أي في شأن عثمان عثمان بن عفان حال كيسة أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي قلنا وحو كيري عثمان أسوه كور رميه ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر دبي مايو عثمان عثمان بن عفان ما دبو ما فعل وحي او سميه بعد اليوم ما انت وحي كدنبي وحل وحي او سميه دبو ما جيسانيس حدين وحن اي كدعان حتى وحي دبي ما يسوي حيالي يعني جيش العسره او جيش تبوك وبحي نكي تجهيزيه ويا wuxuu reebtay ma laha wanaag oo dhan buu dhiibay marka wax alla wixii ka dhaco dib uma geysanayaan ilaahay agtiisa waa maqfuur way wax kastaba waa loo dhaafay bay noqonaysaa weeyaan hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi